halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha diseembarna waa siddeed iyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
rasaastii la isdhaafsanayay hal meelna waa wada taagnayn oo qolka fadhiga ah gidaar aan dadab ayaan rabnay aan galno ka hor ayaa maaragtay kolley wiiftadii gaartay ee cabdiraxmaan cabdishakuur gacanta bidixda inay ahayd ayaan maaragtay ayaan boqolkiiba boqol maaragta u malaynayaa meel xusulka iyo gacanta u dhexaysa ayaa dhaawac ka gaaray wiil dhallinyaro ah oo aan meesha wada taagnayn iyo aniga ayaa gacanta ka xirnay shaatigiisa uga xirnay
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax geesay oo ah xildhibaan ku sugnaa guriga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo xalayta dhaawac gaadhay waraysi ayaannu idiinka haynaa qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mida qaar ka mida xildhibaanada baarlamaanka oo ka hadla weerarkii xalay ciidamada ammaanka ee dowladdu ay u geysteen guriga cabdiraxmaan cabdishakuur sidoo kale waxaad maqli doontaan dab shan iyo toban cisho ka socda gobolka kaliforniya iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka boqolaal diyaaradood ayaa duulimaadyadoodii ka xanibmay kadib markii korontadu ay mar keliya ka tagtay garoonka caalamiga diyaaradaha ee magaalada atlanta ee dalkan maraykanka waxaana halkaasi ku xanibmay diyaaradihii garoonkaasi isticmaalayay mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha hartsfield jackson ee magaalada atlanta ayaa sheegay in korontadu ay ka bakhtiday galabnimadii axaddii shalayto taasina ay gebi ahaanba xanibtay adeegyadii garoonka diyaaradaha diyaaradaha duulimaadyadii ka baaqday ayaa isugu jiray kuwo dalkan maraykanka gudihiisa isaga gooshayay iyo kuwo dibadda u dhoofayay muddo laba saacadood ku dhow oo garoonkaasi ay korontadu ka xidhnayd ayaa la sheegay in ay xanibmeen boqolaal diyaaradood waana mid ka mida garoommada ugu mashquulka badan maraykanka waxaana maalintii ka duula diyaarado lagu qiyaasay laba kun iyo shan boqol oo diyaaradood iyadoo ay garoonkaasi maalintiiba isticmaalaan dad rakaaba oo tiradoodu ka badan tahay laba boqol iyo konton kun oo qof
madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan ayaa shalay oo axadahay ku dhawaaqay in dowladiisu ay ku tali jirto inay safaarad ka furato bariga qudus isagoo markaa sii sheegay inay u aqoonsan yihiin inay tahay caasimada falastiin wuxuu sheegay in bariga qudus ay hadda haystaan israa'il sidaasi daraadeedna aanay ka furan karin wax safaarad ah balse ay rajeynayaan inay soo dhowaatay xilligii ay sida rasmiga uga furan lahaayeen safaaradooda falastiin hadalkan ayaa kusoo beegmaya maalmo kooban kadib markii uu erdogan ku martigeliyey magaalada istanbul shirka dalalka islaamka kaasoo lagaga soo horjeestay go-aankii uu madaxweyne donald trump qudus ugu aqoonsaday caasimada israa'el israa'el ayaa bariga qudus qabsatay sanadkii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii kadib dagaal ay la gashay carabta turkiga waxa uu hadda qunsuliyad ku leeyahay magaalada qudus waxaana uu xiriir diblomaasiyeed oo buuxa la leeyahay israa'el halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington ciidamo la sheegay in ay yihiin kuwa ammaanka ee sida gaarka u tababaran ee dowladda federaalka ayaa xalo weeraray guriga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wasiir hore iyo weliba musharaxii madaxweynenimada doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobanka ee lagu soo doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo weerarkaasi ayaa la sheegay in ilaa iyo shan ka mida ilaalada cabdiraxmaan cabdishakuur ay ku geeriyoodeen sida ay noo sheegeen qaar ka mida xildhibaanada baarlamaanka oo aanu la hadalnay xildhibaan cabdifataax ibraahim geese oo xilliga weerarka uu dhacayay ku sugnaa guriga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaan ka wareysanay qaabkii weerarkaasi uu dhacay ugu horeyna waxa aan weydiiyey bal inuu noo sharxo sida weerarka u dhacay
falastiinay waxaan joognay hoyga cabdiraxmaan cabdishakuur aniga iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo dhowr qofood oo kale oo dhalinyaro ahoo oo reer muqdisho ahaan meeshaas wada joognay waxaan fadhinay meel qol fadhi ah adugu abaaraa shan daqiiqa ka hor ayaan guriga galay oo meesha usoo galay bariidinayna oo isa salaamayna ayaa waxaan banaanka ka maqalnay guriga buuq wax daqiiqada ka yar qaatay kadibna waxaa bilaabatay risaas xoog leh risaastaas xoog gale adugu ku dhowaad qadar ilaa soddon ilaa afartan daqiiqo ayay hooyga aan ku jirnay ka dhex socotay waa garan kartaa meel risaasi ka bilaabato qofka gidaarkii u dhow ayuu maaragtay isdhaafsigeeda uga gabanay tis risaastii la isdhaafsanayay hal meelna waa wada taagnayn oo qolka fadhiga ah gidaar aan dadab ayaan rabnay aan galno ka hor ayaa maaragtay kolley wiiftadii gaartay ee cabdiraxmaan cabdishakuur gacanta bidixda inay ahayd ayaan maaragtay ayaan boqolkiiba boqol maaragtay u malaynayaa meel xusulka iyo gacanta u dhexaysa ayaa dhaawac ka gaaray wiil dhalinyaro ah oo aan meesha wada taagnayn iyo aniga ayaa gacanta ka xirnay shaatigiisa uga xirnay waxaa bilowday dhawaaq cod ah oo ciidanka ah oo ay leeyihiin ciddii gudaha ku jirto oo hubaysnayn maaragtay hasoo baxdo laba wiil oo dhalinyaro ah iyo aniga iyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa meesha soo wada degnay ganjeelka hore markii aan nimid ciidamadii meesha joogay dadkii maaragtay baaritaan ayaa loogu dhaqaaqay
ma u sheegteen marka inaad tihiin dad xildhibaanaha iyo dad mas-uuliyiina ma garateen inay yihiin ciidankii dowladda see ku fahanteen ciidanka waxa ay yihiin
maya annagu de kolley dareenaan leenahay indhaan leenahay dhegaan leenahay ciidanku inay ciidanku dowladda yihiin iyo gaadiidkii maaragtay ciidanka nabadgelyada oo dowladda iyo dharkoodii ayaa meesha maaragtay yaallo oo hadda wax annagu aan garan weynay iyo cid kaleo soo duushay ma ay jirin laakiin marka aan soo baxnay anigu kulley qof si gaara aan ciidanka aga aqoonsaday ma jirin laakiin waa isu sheegnay inaa xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo uu maaragtay dad noocaasa isugu jira aan nahay oo meesha joogno waxaana u sheegay isagana wuu uu sheegay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur in uu maaragtay uu dhaawacan yahay anna waa ku adkeeyey dadkii kolba aan markaa u malay inay saraakiishii ciidanka watay ay ahaayeen siyaasigan inuu dhaawacan yahay uu mudan yahay maaragtay ixtiraamkiisa iyo nabadgelyadiisa maxay sameeyeen intaas kadib markaa u sheegteen intaas kadib ciidamadii de kolley waa ciidamada maaragtay wejigooda qofna lagama aqoonsan karo oo wejiga waxaa ugu xiran maaragtay dhar madow ayaa ugu xiran waxay amreen marka in gaarigii oo ciidanka horey laga saaro cabdiraxmaan cabdishakuur see ula macaamileen markii ay ciidanku wadayeen ma qasab jajuubay ku wadeen ma katiinaday ku xireen mise waa la hadleenoo waxay dheheen gaariga fuul maya de gaariga marba haddii de ciidanku maxay ahayd u muuqdeen in asaga targetka uu ahaa waxay saareen gaarigii ayay saareen gaarigana shilka ayay maaragta ka saareen isagana wuu u sheegay inuu dhaawac yahay cabdiraxmaan cabdishakuurna qof maqalkiisa iyo muuqaalkiisa uu qarsan yahay ma ahan dhirirkiisana qof uu qarsan yahay ma ahan qof aan la garanayna ma ahan marka sidaas ayayna gaariga shirkiisa ku saareen marka dareenkiisa ka waran cabdiraxmaan cabdishakuur markii rasaastu ay socotay markii aa ogaateen inay ciidanka dowladda yihiin sidee falceliskiisu ahaa wallaahi de falastiinay adigu dareenkaaga sidii uu noqon lahaa unbuu qof kasta dareenkiisa noqon lahaa cabdiraxmaan cabdishakuur hadda anigu kolley qalbadiisa kuma dhex jirin dareenkiis sidii uu markaa u ahaa maxay ahayde gaara ma tilmaami karo waxa meesha maaragta ka muuqatay in telefoonkiisii qolkii fadhiga ah oon isku salaanay oon markaas isku soo galnay inuu iga soo tegay uusan telefoonkiisii markaa isaga gacanta uusan haysanin rag kaloo dhalinyaro oo meeshana la joogay ayuu lahaa bal weydiiya oo dadka gaarsiiya bal dhibaatada dhacday yeeyihiin arrintan yaa waxaan ka dambeeyay siday wax ku socdaan su-aalo noocaasa waa laisweydiinayay marka ka xildhibaan ahaan waas maxaa u aragtaa wixii dhacay aawa wallaahi aniga ka xildhibaan ahaan dadkan iyo dalkan waxaa jira maaragta dastuur waxaa jira sharci waxaa jira nidaam soomaaliya hadda way ka baxday maxaa la yidhaahdaa xabad way ka baxday kooxaysi way ka baxday xoog way ka baxday qabiil dowladnimo iyo dimuquraadiyad ayaan hiigsanaynay marka tani waxay maaragtay na gelinaysaa shaki xoog leh iyo walaaca dowladnimadii iyo dimuquraadiyaddii iyo tusaalihii wanaagsanaa kaa xoog badmi inay arrinta ku dambayn doonto ayaan u malaynaya markaas waxa uu ahaa xildhibaan cabdifataax ibraahim geesey oo xilliga weerarka uu ka dhacayay guriga cabdiraxmaan cabdishakuur ku sugnaa halkaasi geesta kalena xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah oo dowladana ay hareer martay dhowr tallaabo oo loogaga fogaan karayey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi falastiin axmed iimaan ayuu uga waramay waxa uu ka maqlay qaabkii weerarkaasi u dhacay iyo weliba ka xildhibaan ahaan dareenkiisa ku aadan arrinkaasi waa mahadsantaha walaale runtii waxaa meeshaas ka dhacay wax foolxubaa ka dhacay waxaa isku kaaya dambeysay marka lasoo weerarayo malaha nunsac ka hor baa isku kaaya dambeysay markaan xabadaha ka maqlay gurigiisana waxaa wacay isaga igama qaban nin kale oo isaga maaragtay ragga la jooga wacay wuxuuna ii sheegay in gurigii cabdiraxmaan cabdishakuur uu ka deganaa u dhowaa jazeera hotel in weerar lagu geydaamay oo ciidamo qoryaha kala duwan wata afku u doodan yihiin inay weerar ku qaadeen wuxuuna iisii sheegay haddana inuu dhaawac yahay isagii marka kadibna dee wiilashii isaga la shaqaynayay mid kamid ahaan wacay wuxuu ii sheegay in waardiyihii ciidankiisa ahaa oo albaabka gurigiisa iyo agaarkiisa joogay in dhammaantood la wada laayay hal hal mid mooyaane isagiina oo dhaawacana oo dhiigu ka falaq leeyahayna in la watay xildhibaan axmed fiqi waxaa jirta shalay in xer ilaaliyaha uu sheegay in laba xildhibaan lasoo eedeeyey si loo dacwadeeyona loo baahan yahin xasaanada laga qaado marka xiriir intee la egay la leedahay eedahaasi shalay iyo weerarka xalay loo geystay guriga wasiirkii hore cabdiraxmaan cabdishakuur waa isku hal waday ku socdaan xildhibaanadaas markii lagu fashilmay oo runtii kacdoon xoogan oo xildhibaanada ah iyo guddoonka golaha shacabka uu arrintaasi ka mu laga muujiyey oo waddadaas ay arkeen inay fashilantay ayay si fashalkoodii ay ugu qariyaan arrin kale oo dhacdo kale ayay tii xalay sameeyeen oo ay soo weerareen guriga siyaasiga iyo dhaawacaas iyo dilkaas waxaana lagu qarinayaa tii kale oo runtii ka sababi sababi doonta in baarlamaankii fasaxa gale labada bilood in dib u furmo ya ma iska wareysateen ka xildhibaana ahaan weerarka caawa ma isweydiiseen waxaa laga qaban karo xildhibaanada waa la iska wareystay guddoonka baarlamaanku alxamdulilahi waxaa ah in qaar ka mid a xildhibaanada oo ereadaas deganaa ayagoo khadka telefonka iskula jira in weerarku uu dhacay oo ayagu dhegahooda ay ku maqlayeen xildhibaano meesha dee lagu jiri diray qaar la terores gareeyay guri kale oo xildhibaano ah oo guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee koowaad uu degan yahayna dee xabado badan ayaa ku dhacay oo si toos ah ayuu laygu sheegay in maaragtay gurigaas oo loo qastay in xabadahaas lagu soo riday abshir bukhaari gurigiisa abshir bukhaari gurigiisa marka runtii arrintani waxay calaamad su-aal saareysaa mas-uuliyadda madaxda sare iska aamusan ee dalka korkoodu waxaasoo dhan ugu dhacayo mana ahan wax loo dulqaadan doono dadka soomaaliyeedna dad xasaasiyad tiro badan ay soo dhex martay weeye sharciga ayaa lagu kala bixi karaa waxaa fududayd in cabdiraxmaan cabdishakuur oo wasiir soo noqday oo nin maaragtay u n-ka level sare ka gaaray ahaa haddii wax laga tabanayo in warqad loo geeyo maxkamaddu u yeerto loo yeero wasaaraduhu u yeeraan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu haday wax ka tabanayaan ay u yeeraan laakiin in isagoo gurigiisii jooga in weerar noocaasa lagu sameeyo runtii dee waa arrin marka waxay u weerareen ma la sheegay ma la sheegay sababta ay u weerareen hogaamiye kooxeedku ay joogeen xitaa waxaana noocan ba waxuma dhacayn iska wadaa dowlad sharciga iyo rule of law ku shaqaynaysa dhex hoosteeda inay ka dhacaan marka ma la ogaaday sababta loo weerar maxay dowladda ku doodeysaa dhinaceeda annagu wax dooda kama hayno dowladdii iyo wax hadala dowladdu maxkamaday leedahay ninka qofka muwaadinka ahina xor buu aragtidiisa u yahay siyaasadeed xor buu u yahay inuu wax maaragtay siyaasadda dalka uu ka hadlo dastuurka xaq u siinaya xaq buu u leeyahay inuu ra'yigiisa cabiro oo uu si xorana u deganaado dalkiisoo nabadgelyaah dowladduna ay sugto isagoo weliba sidaas in dowladdu ay sugto amniga dadkaas inay sugto laakiin caaway dee waa wax la garan waayey adiga waxaa ka mid tahay xildhibaanadii baarlamanka guriga marka la weerarayo xildhibaanaa joogay soo mas-uuliyaddiina adinka maaha inaad dowladda la xisaabtantaan maya xisaabtankaasi waama midka hadda la diidan yahay oo weerarkan oo dhan iyo xildhibaanada la leeyahay xasaanadoodii halaga soo halaga xayuubiyo iyo kuwa kale oo sareedhka iyo maaragtay hanjabaada lagu wado waxaasoo dhan xisaabtanka ka cararkiisa ayaaba loo samaynayaaba maxaana loola xisaabtamayaa wey
warkaasi wuxuu ahaa xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka tirsan xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya oo u waramayay falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaha in aynu la xiriirna dhinaca dowladda waxaana ilaa xalay goor dambe ay mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan ay noo sheegeen in ay kulan ka leeyihiin mas-uuliyiinta amniga jawaabta weerarkaasi ayna war qoraala ka soo saari doonaan balse ma jirto wax qoraala oo warbaahinta lasoo gaarsiiyey ilaa iyo xalay saqdi dhexe ilaa xilligan aanu idinla hadlayno wixii kusoo kordha dhinaca dowladda oo ay weerarkaasi kasoo gudbiyaana idaacadaheenna soo socda ayaad kaga bogan doontaan subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan ku dhowaad shan iyo toban cisho waxaa gobolka california ka holcaya dab xoog leh oo galaaftay nolosha in ka badan soddon iyo laba qof waxaana la sheegay in dabkaasi xilligaasi uu ka shidmayo ilaa hadda gobolkaasi uu yahay kii saddexaad ee ugu khatarsanaa ee gobolka soo mara dabkan ayaa waxaa la tacaalaya in ka badan siddeed kun iyo shan boqol oo gaadiidka dabdamiska ah waxaana boqolaal kun oo qof laga saaray guryahoodii iyo meelihii ay deganayeen dabkan ayaa sanadkan kusoo beegmay xilli aan markii hore looga baran in ay gubtaan keymaha gobolka california sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo haysa mahadsanid falastiin gaadiidkan debdemiska oo iskugu jira diyaaradaha qumaatiga u kaca gawaadhida kala duwan ee debdemiska ayaa ka qayb qaadanaya gurmadka iyo xakamaynta dabka muddo laba toddobaada ka holcaya gobolka californiya ee galbeedka dalkan maraykanka gaadiidka gurmadka ayaa isugu jira kuwo ka tirsan kooxaha debdemiska ee magaalooyinka gobolka californiya iyo weliba kuwo gobolada kale uga soo gurmaday waana sababta loogu aanaynayo in tirada dhimashadu ay aad u yar tahay marka la barbar dhigo baaxadda dabku leegyahay iyo weliba muddada uu socday oo ku dhow shan iyo toban cisho ilaa hadda tirada dhimashada ah ayaa lagu sheegay inay tahay labiyo soddon qof waxaana xaaladda dabkaasi ka waramay oo aan goordhaweyto ka waraystay cabdisalaan siciid faarax oo degan magaalada los angeles ee gobolka california
khasaaraha gebi ahaantiisa marka ay dabka joojiyaan baa aada loo tira koobaa laakiin dhimashada oo kale waxaa la sheegay hadda inay gaarayso ilaa iyo soddon iyo laba qof waxaa la rajeynayaa intaas in ay ka badnaan doonto waa warar horudhaca oo la helayo oo debdemisku qolyahan firefighterska loo yaqaano ay sheegeen dabcan weli lama carabaabin dadka dhaawaca ah khasaaraha kale ee xagga guryuhu aad iyo aad bay u badan yihiin waxaana debdemisku ay caddeeyaan labadaas asbuuc inta ku dhow ee dabka uu socdo lacag boqol iyo toban milyan oo dollar ka badan in la geliyey bal sidii dabkaa loola tacaali lahaa marka guud ahaan khasaare aad iyo aad u badan ayaa jira laakiin wararkaasi waa warar hurudhaca magaalada los angeles oo ka mida magaalooyinka ugu dadka badan dalkan maraykanka ayaa lagu soo waramaya in si weyn looga dareemay dabkaasi iyo waxyeeladiisa
mid ka mida dababkii ugu horreeyey waxa uu ka dhacay uu saameeyey magaalada los angeles quudheeda xaafad ka tirsan oo dadka lacagta leh aadka u lacagta badan ay degan yihiin oo la yidhaahdo bel air waxaa kaloo halkaa ku taala jaamacad weyn oo la yidhaahdo u c l a marka waa meel runtii caana oo guryo malaayiin dollar ku kacaya ay ka dhisan yihiin kaasa horta ugu dhowaa oo bartamaha magaalada ku ku ka dhacay waxaana u socday qiyaastii laba maalin kasikoona waxaa dhacay dababkan kale ee kala duwan jihooyinka kala duwan ee los angeles maxaa la yidhaahdaa ka jira waxaadna moodaa guud ahaan magaalada iyo areada oo dhanba inay ku yeesheen saameyn aad iyo aad u weyn oo dhinacyo badan taabanaysa
richard lekow oo ka mid a waaxda debdemiska ee magaalada los angeles ayaa isaguna v o eda uga waramay dadaalka ay kooxdu ugu jirto deminta dabkaasi webiyada iyo harooyinka ayaa laga soo dhurayaa biyaha ay isticmaalayaan kooxaha debdemisku si xawliya oo xirfadaysan ayaanay hawshaasi u wadaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobterisku waxay markiiba qaadi karayaan in ka badan toban kun oo litir oo biyo ah waxaana aad looga taxadirayaa inay dhacaan shilalka baabuurta iyo diyaaradaha debdemiska si aanay hawada isugu duqaynin maadaama oo dhulka iyo cirka baqiiqu isqariyey ololkuna meelaha qaar uu ku keenay inaan waxba la arki karin narali john oo ka mid ah duuliyayaasha diyaaradaha debdemiska wadda ayaa ka waramaysa xaaladdu sida ay tahay We're in an environment that's inherently dangerous to begin with. So making sure that you can see other aircraft and the flight path and the area around you and making sure you have good communications. Um, safety first with everything. And making sure jawigu that- waa mid aad u khatar ah sidaasi darteed waa inaad hubisaa inaad arki karayso diyaaradaha kale ee gurmadka debdemiska wada iyo jihooyinka kugu hareeraysan oo dhan waa inaad mar kasta hubisaa inaad la xidhiidhi karto bayloodyada kale ee diyaaradaha wada si looga badbaado shilal dhaca dabkan haatan ayaa la sheegay inuu yahay mid ka mida kuwii ugu khatarsanaa ee gobolka californiya ka dhaca tobannaankii sannadood ee ugu dambeeyey waa kan mar kale cabdisalaan saciid faarax
zahri waa run waxaa la yaab leh horta sida maxaa la yidhaahdaa gobolada bariga maraykanka ay u leeyihiin xilliyada barafka ay ku xisaabtamaan reer california waxay leeyihiin xilli ama season ay yidhaahdaan seasonkii dabka caadiyan xilligaasina waxa uu dhacaa bisha lixaad ilaa iyo bisha sagaalaad ama tobnaadba laakiin hadda waxaad moodaa de inaan lagu jirin xilligii dabka sidaa daraaddeed waa dab la yaab leh oo dadka gobolku hore aysan usoo arkin muddo aada iyo aada u fara badanna socday waxaa jira marka dhowr dab oo khatar ahaa oo aada iyo aada u waaweynaa californiana aafooyin aan la hilmaami karin geystay magacyana loo bixiyey kan oo kale waxaa la yidhaahdaa thomas midkan midkii ku xigay oo khatarta ahaa oo ka isaguna de- horreeyey.
oo ka horreeyey oo khatarta ahaa oo boqolaal qof ay ku dhinteen balaayiin dollar oo maaragtay eh, khasaare a geystay isagana waxaa la oran jiray cedar waxaana uu dhacay eh, cedar fire dabka la yidhaahdo two thousand three
gobolka californiya oo ka mida gobolada ugu qanisan dalkan maraykanka uguna soo wax soo saarka badan ayaa haatan khasaare xoogani ka soo gaadhay muddadii dabkaasi holcayey sahre cidlanuur ayaa warbixintaasi suukaya soo duuday nalana socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa v o a washington markana ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka waddankaasi sbain kulamo doora ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalay galabba la iskaga hor yimid waxaa kulan xiiso badan uu dhex maray kooxaha garanaada iyo gatafe hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda garanaada saltiviga oo gurigeeda ku ciyaaraysay valoriyaal ayaa iyana hal iyo eber kaga badisay kooxaha las balmas iyo ismayool oo kulan xiiso badan uu dhex marayna waxay sagaashankii daqiiqo ku kala baxeen laba iyo laba bareeja ah oo labadaasi kooxood koox saddexdhexood qaadatay ma aanan jirin taase ahaatee kooxda kubadda cagta barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysa islamarkaasina ka faa'iidaysanaysa safarka kooxda real madrid ay ugu maqan tahay qaaradda eshiya ay ku ciyaarayso koobka qaaradaha dunida ayaa waxaa dhacday in habeenkii xalay ahaa ay barcelona afar gool iyo waxba kaga badiso kooxda dibartiba la carunia ciyaaryahan luis suarez ayaa la afartaasi laba ka mida dhaliyey labada kalena ciyaaryahanka reer baraaziil ee bawolin oo qadka dhexa ka ciyaara ayaa isna saxiixaas ha ahaatee waxaa xusin mudan in ciyaaryahanka ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee barcelona ee leonel messi uu rigoore iska khasaariyey qaybtii labaad ee ciyaarta taasi oo uu u suurageli weysay inuu kooxdiisa rigoorahaasi ugu shaneeyo dhinaca waddankaasi talyaaniga haddii aan soo koobana waxaa ka mida kulamadii laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee lesvarona ayaa saddex iyo eber waxay kaga badisay ac milan oo aad mooddo maalmahan in ciyaaraheedu ay hoosu sii dhacayaan macallimiinta isbaddeshana aan waxa guulaha laga gaadhin oo imaanshaha gatuuso aanu wax badan ka bedelin kooxda kubadda cagta ac milan bolonia gurigeeda ayayna ku ciyaaraysay saddex iyo eber waxaa dusha u saartay kooxda kubadda cagta yuventus oo ka faa'iidaysanaysa guuldarradii maalintii sabtida soo gaartay kooxda inter milan haatanna waabay ka sare martay oo iyada ayaa kaalinta labaad gashay oo naaboli ka hoosaysa kooxda kubadda cagta ee karatone ayaa iyaduna hali eberkii fafarona kaga badisa fiorentina bareja eber iyo ebera waxaa ku celisay kooxda jenowa sambadoria gurigeeda lagu garaaco hali eber kooxda sisool ayaa kaga badisa benevento iyo esbaal oo ah laba kooxood oo xilli ciyaareedkan ka yimid ciyaaraha heerka labaad ee dalka talyaaniga ayaa iyaguna waxa ay iskaga hor yimaadeen ciyaar adag waxaana isbaal oo guriga benevento ku ciyaaraysa ku badisay laba gool iyo hal hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee atlanta iyo laziyo oo goor dambe oo xalay ahaa ciyaar xiise badan ay dhex martay ayaa sagaashankii daqiiqo labadaasi kooxood waxa ay ku kala baxeen saddex iyo saddex bareejo ah oo kooxna uma aanay suuro gelin inay saddex dhibcood kooxda kale ka dhalaashato horyaalka waddankaasi ingiriiskana habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee westbermij albion oo gurigeeda kula ciyaaraysa manchester united ayaa laba iyo hal lagaga badiyey oo ciyaaryahan lukaku ayaa kulankii labaad oo xidhiir ah ay u suura gashay kooxdiisa manchester united inuu gool u dhaliyo isagoo indhoweyn ay goolasha kala caageen taase ahaatee kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa waxaad moodaa in ay tahay koox aan lagu tashan karin awooddeeda maalin soo bandhigaysa ciyaar la yaab leh oo aad is leedahay talow kooxdani koox ka awood badan dalka ingiriiska ma jirto haddana kulamada qaar kaa yaabinaysa ha yeeshee habeenkii xalay ah wuxuu ka mid ah habeenka ay farxaan taageerayaashada kooxda kubadda cagta ee liverpool oo afar gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda banmouth oo gurigeeda ku ciyaaraysa waxaa wasiid mudan ciyaaryahan cotinu uu gaal aad u qurux badan qaybtii hore ciyaarta u saxiixay kooxdiisa dijan levron ciyaaryahanka la yidhahdo ayaa goolka labaad u saxiixay taase ahaatee wiilka reer masar ee maxamed saalax ayaa isna gool dhaliyey farmiinana goolkaasi isna gool labaad gool afaraad ayuu qaybtii dambe ee ciyaarta u suura geliyey kooxda kubadda cagta ee liverpool in ay ku guulaysato la arki doonee halka ay kooxda kubadda cagta ee liverpool ka gaarto horyaalka dalka ingiriiska maadaama ay maalmahan kor kaga soo kacayso halkii markii hore joogtay waana sidii aan sheego liverpool waxa ay soo bandhigtaa mararka qaar banuuni kaa yaabinaya waxaana xusid mudan in ciyaaryahan saydomani kulankii habeenkii xalay ahaa aanu kooxda u safan dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagay taataniyo kulan dambe waa maxamuud mascadoo idila sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascad oo ciyaaraha nala socotiinay halkaad ka dhagaysanaysaan waa washington haatanna dhinacii heesaha codka fanaanka guuleed simba iyo heestii asma
jacaylka irmaan idlayso kuoonbax agtiisa joogso heestee asma ee codka guuleedsanba idaacaddeenii aroornimo ayuu gabogabo u ahaa ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono kooda iyo barka duurnimo waa sahre cidle iyo falastiin axmed imaan oo idinla nabadgelyo
I'm